habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo isniin ah toddobaiylabaatanka bisha maarso ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya annaga xorta kama holgamayno deegaano dadku nool yihiin shacab soomaaliyeed ay deegaan qabaa'ilo ay degan yihiin qabaa'iladu ay hogaysan yihiin ayaan ka howlgalnaa dhammaanna deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waaadka ay haystaan ayay kala qayb qaadanayaan waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan booqashada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka ee afrika booqashadani saddex wadan ay ku maraysaa gaana gambiya iyo tanzania waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal afrikaan uu ku yimid waxaana isagana jiray shir uu maraykanka qabtay ee wadamada afrikaanka ah marka waxay muujinaysaa muhiimada weyn ee uu maraykanka haatan u yeelaya qaaradda afrika qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horreynaya warkii caalamka booliiska kenya ayaa isniinta maanta ah sunta dadka ka ilmaysiiya iyo biyo xoogganba ku furay dibadbaxayaal iyo kulanyo uu la socday hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga oo isagu riixaya bannaanbax ka dhan ah dowladda iyadoo booliiskuna uu mamnuucay bannaanbaxaasi dibadbaxayaasha ayaa iska indhatiray digniin uu soo saaray taliyaha booliiska kenya oo uu ku sheegay in sharci darro ay yihiin dibadbaxyada nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taalla ee kisumu oo uu odhinga si xooggan ugu xooggan yahay mucaaradka ayaa ku baaqay dibadbaxyada dalkaasi ka dhaca isniinta iyo khamiis kasta kuwaasi oo ka dhan ah dowladda madaxweyne william ruuto oo ay sheegeen inuu lunsaday doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore islamarkaasina uu ku guuldaraystay inuu wax ka qabto sicir bararka dalkaasi ammaanka ayaa aad loo adkeeyey iyadoo booliiska rabshadaha ka hortaga lagu daadiyey goobaha muhiimka ah ee nairobi kadib markii bannaanbaxyo toddobaadkii hore dhacay ay rabshado isku bedeleen koob iyo soddon sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay rabshadihii toddobaadkii hore iyadoo xabsigana loo taxaabay ilaa laba boqol oo qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ka tirsan mucaaradka militariga maamula dalka burkina faso ayaa maanta dalkaasi ka mamnuucay dhammaan baahinada tv-ga france afar iyo labaatan kadib markii uu tv-gu baahiyey waraysi uu ka qaaday hogaamiyaha alqaacidada waqooyiga afrika burkina faso ayaa ku jirta dagaalka kooxaha jihaadiyiinta ah kuwaasi oo labada kun iyo shan iyo tobankii kaga soo tallaabay dalka ay deriska yihiin ee maali afhayeenka maamulka militariga ayaa sheegay in waraysiga uu tv-gu baahiyey lixdii bishan ee uu la yeeshay hogaamiyaha aqim abuu cubayda yuusuf al anaabi uu yahay mid sharciyad siinaya falalka argagixisada iyo hadallada nacaybka ah sida uu yidhi afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go-aansatay in dalkaasi oo dhan ay ka joojiso barnaamijyada france baahinta france ayaa la joojiyey abaaro sagaalkii fiidnimo ee wakhtiga dalkaasi sida uu sheegay weriye ka tirsan wakaaladda wararka a f b maamulka france ayaa go-aanka ka jawaabay waxayna ku tilmaameen mid sumcad dil ah iyagoo sidoo kalena cambaareeyey go-aanka doodna geliyey eedaha ay ku sheegeen kuwo aan sal lahayn ee la xiriira xirfadda tv-gaasi ugu dambeynna guddiga ka socda waa guddi ka socda qaramada midoobay oo howlo xaqiiqa raadin ah ka waday dalka libiya ayaa isniinta maanta ah sheegay inay hayaan sababo lagu rumaysan karo in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada la galay oo ay ku jiraan kuwo lagula kacay dadka tahriibayaasha ah waxayna caddaymahaasi u gudbin doonaan maxkamadda dembiyada caalamiga ah i c c guddigan oo ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii u xilsaarnaa baaritaanada xadgudubyada dalkan ku yaala waqooyiga afrika ayaa warbixintiisa kama dambaysta ah ee u gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee fadhigiisu yahay geneva waxuu ku sheegay in xadgudubyada ay diiwaangeliyeen ay geysteen ciidamada ammaanka ee dowladda libiya iyo kooxa hubaysan kumanaan qof oo tahriibayaal ah ayaa sanad kasta dalkan sii mara waxaana si gaar ah loo beegsaday iyadoo saddex kooxood oo baarayaal ah ay heleen caddeemo waaweyn oo ku aadan in dadkaasi lagula kacay jirdil guddiga ayaa warbixintiisa ku sheegay in sidoo kale ay hayaan sababo buuxa oo lagu rumaysan karo in dadkaasi lagula kacay addoonsi jinsi ah sida ay warbixintooda ku sheegeen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan ramadaan wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay aynu ku horeyna madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris oo lugtii u horeysay ee booqasho toddobaad qaadanaysa oo ay ku tegeyso saddex dal oo afrikaan ah ku joogtaa dalka ghana ayaa halkaasi kula kulantay madaxweynaha ghana nana akufo aado labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida gobolka waxay si wada jira ula hadleen warbaahinta iyadoo su-aalo dhowr ahna laga weydiiyey xiriirka maraykanka iyo qaaradda afrika xilli ay sii kordhayso saameynta dalalka ruushka iyo shiinaha ee qaaradda haddaba maraykanka waa booqashadan waxa ay uga dhigan tahay xiriirka afrika iyo maraykanka ayaan weydiiyey cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee hon gateway research center aadaad u mahadsan tahay walaal horta booqashadani saddex wadan ay ku baraysaa ghana zambia iyo tanzania waxaana ka horreysay booqashadii hore ee wasiirka arrimaha dibadda oo dalal afrikaan uu ku yimid waxaana isagana jiray shir uu maraykanka qabtay ee wadamada afrikaanka ah marka waxay muujinaysaa muhiimada weyn ee uu maraykanka haatan u yeelaya qaaradda afrika ayadoo tartan xoog badan oo jira oo qaaradii ay maaragtay hayso population aad u tiro badan ama dad aad u tiro badan oo dhalinyaro u badan iyo weliba in laga helaayo raw materials ama agabka warshadaha u baahan yihiin marka loolan aada u weyn ayaa jira shiiraha ku dhex jira oo ku galangalanaya qaaradda africa weliba wadamadan haatan sida sida doonida ah ghana waa wadan shiinaha xiriir weyn lala deymo badan qaatay zambia waa sidoo kale wadan shiinaha xiriir weyn lala deymo badan qaatay qaarkeed kuwa fashilmay inuu bixiyo oo haatan waxaa laga hadlayaa barnaamij been casin ah tanzania waa wadan sida ghana isagana wadan oo waxaa waaya marka laga hadlaaya xiriirka uu laleeyahay shiinaha iyo midowda sovieti isagana aad midowda sovieti iyo burbure haatana ruushka isagana aada u weyn yahay marka waxay u muuqataa in maraykanka haatan aada ugu dayaya inuu ka hortaga xiriirkaasi ballaaran ee shiinaha iyo galaangalkaasi shiinaha inuu isagana marka meeshii soo gala uu galaangal yeesha oo weliba haatan oo adduunkii aada u malaysid inuu kala qaybsamay marka laga hadlayo dagaalka ukraine oo reer galbeedkii ay u muuqdaan haatan in wadamo badan oo dunida ah aanay aada ugu helaneen taageeradooda iyo taageerada mawqifyada iyo siyaasadda marka waa waa booqasho muhiim u ah maraykanka iyo afrika labadaba
marka maraykanku sida aada sheegtay dalalka ruushka iyo shiinaha ayaa afrika uu kula tartamaya marka muxuu la yimid muxuu kula tartamayaa wadamadaasi oo dalalka afrika ay madaxweyne ku-xigeenku booqanayso iyo guud ahaan qaaraddaba uu kusoo jiidanaya
inta badan horta maraykandiisa afrika markaad eegtid waxay aada ugu qotantaa in la maamul wanaaga in la taageero maaragtay hufnaan xagga xugunka ah xagga maaliyadda ah marka laga hadlaayo adeegsiga dhaqaalaha afrika wuxuu ka hadlayaa furfurnaan dhanka dimuqraadiyadda ah dhanka xukunka ah marka dhanka amnigana aada u qaaradda afrika uga taageeraa laakiin haatan dardartan cusub ee maraykanka bilaabay waxay aada dibadda u saarantahay ganacsiga xiriir ganacsi oo bato dheer oo ballaaran sida qaaradda afrika ay ula ula yeelan ula yeelan lahaayeen laakiin marka laga hadlaaya amniga dabcan maraykanka aada ugu horeeya oo qaaradda afrika aada ugu taageeraa laakiin marka laga hadlaayo walaalaha maaqaadayaasha iyo xasahaas lamidka ah aada looga horeeya oo shiinaha ayaa galaangal weyn kule maxaa yeelay shiinaha shuruud kuma xirna iyo waxgalkiisa afrika shiriidkuma xirna oo waa arrin oo shuruud la-aan ay ahayd laakiin kan maraykanka inteeda badan waxaa ku xir shuruud ayaa ku xirnayd oo dimuqraadiyad iyo waxyaaba fara badan oo afrika aad aan looga jecleen wadamo badan gaana uu ka duwan yahay markii wadamadaas oo dhan waa wadan hab dimuqraadi ah inka dhowr jeexaatan lagu lagu lagu kala wareegay tanzania laftiisa dimuqraadiyad boqolkiiba boqol lama dhigi kara laakiin waa wadan qawinka lagu kala wareegaayo zambia sidoo kale marka maraykanki wuxuu la soo jiegtagayaa iskaashi dhanka ganacsiga ah iyo taageera dhanka maaragtay maamul wanaaga iyo dimuqraadiyadda ah kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo qadka telefoonka ee nairobi iigu warramayay
marka laga hadlayo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin xaawo taako guduuda carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda waxqabadka iyo waayaha gabdhaha soomaalida ah waxaan uga hadli doonnaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona shanta bisha abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo madasha haweenka madasha haweenka waa barnaamij laba toddobaadla ah oo aad dhegaysan doontaan arbacada haddaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee madasha haweenka
gobolka scotland waxaa maanta ka dhacday doorashada hoggaanka xisbiga scottish national party s n p iyadoo uu ku guulaystay xamse yuusuf oo ah nin muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka bakistan xamse yuusuf ayaa loo dhaarin doonaa wasiirka koowaad ee scotland berri isagoo bedeli doona nicola storgon oo bil ka hor xilkaasi iska casishay warbixintan waxaa london ka soo diray ridwaan xaaji cabdiweli xamse yuusuf oo ah nin muslima oo ka soo jeeda asal ahaan dalka bakistan ayaa ku guulaystay tartanka hoggaanka xisbiga s m b ama scotland national party waxaana uu noqonayaa wasiirka koowaad ee scotland isagoo beddelaya nicola stargon doorashada hoggaanka xisbiga oo si weyn indhaha loogu hayay ayaa timid kadib markii ay xilka iska casishay nicola stargon bil ka hor lona fin oo ah xogayaha qaranka ee s m b ayaa sheegtay in tirada guud ee usoo baxday doorashada hoggaanka xisbiga ay ahayd boqolkiiba toddobaatan iyadoo konton kun iyo afar boqol iyo sagaashan ka mid ah laba iyo toddobaatanka kun iyo boqol iyo sagaal iyo lixdanka xubnood ee xisbiga s m b ay codkooda dhiibteen xamse yuusuf waxa uu helay codod dhan afar iyo labaatan kun iyo saddex boqol iyo lix iyo soddon taasoo u dhiganta boqolkiiba siddeed iyo afartan mrs kate forbis oo iyadana tartanka ku jirtay waxa ay heshay labaatan kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo konton taasoo u dhiganta boqolkiiba afartan haweeneyda saddexaad ee mrs asha regan oo kaalinta saddexaad iyaduna gashay waxa ay heshay codod dhan shan kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo sagaashan oo u dhiganta boqolkiiba koob iyo toban wareegii labaad ee doorashada waxaa isugu soo haray xamse yuusuf iyo mrs kate forbes waxaana xamse yuusuf uu helay lix iyo labaatan kun iyo laba iyo soddon oo u dhiganta boqolkiiba labaiyo konton halka kate forbesna ay heshay saddex iyo labaatan kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan oo u dhiganta boqolkiiba siddeed iyo afartan taas oo ka dhigan in xamse yuusuf uu noqonayo hogaamiyaha xisbiga islamarkaana uu noqon doono wasiirka koowaad ee scotland wax yar kadib markii uu guulaystay xamse yuusuf waxa uu sheegay in isaga iyo labada qof ee kale ee doorashada kula loolamayay ay yihiin hal koox oo keliya oo ay wada shaqayn doonaan maxamed hereri oo ku nool magaalada glasgow ee gobolka scotland ayaan weydiiyey taariikhda xamse yuusuf oo maanta ku guulaystay hogaaminta xisbiga s m b ridwaan ow xamse yuusuf waxa weeyaan qofkii ugu horreeyey ee muslina ee xisbi siyaasadeed oo weyn oo waddankana hogaamiya waxaa maanta loo doortay hogaamiyaha xisbiga s m b gobonimada ama madax banaanida u ololeeya scotland xamse yuusuf waxa weeyaan toddobiyo soddon jir waxa uu ku dhashay magaalada glasgow ee gobolka scotland waxa uu hadda hayaa wasaaradda caafimaadka ee scotland laakiinse beritol ayaa lagu wada haddii ilaahay ka dhigo inuu si rasmiya ula wareego jegada wasiirka koowaad ee scotland kabacdi markuu baarlamanku u codeeyo baarlamankana aqlabiyadiisa waxaa leh xisbigiisa s m b ga xamse yuusuf waxa uu la tartamay laba haweena laba dumar oo kale ah wasiirkii hore ee maaliyadda kate forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada ashrigan ashrigan baa iyada markii hore ugu noqotay qofkii kaalinta saddexaad galay iyadu markaas meesha way ka baxday dabadeetna waxaa wareegii labaad wada galay xamse yuusuf iyo kate forbes xamse yuusuf baana ku guulaystay oo keenay boqolkiiba labiyo konton xamse yuusuf waxa uu culumta siyaasadda ka bartay jaamacaddan glasgow waxa uuna sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii galay baarlamanka scotland waxa uu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka iskaashiga caalamiga ah gaadiidka cadaaladda iyo jagadan uu hadda hayay ee ahayd wasaaradda caafimaadka xisbiga gudihiisuunbay doorashada ku koobnayd oo dadka scotland guud ahaan doorashadaas iyouu kamay qeyb qaadanayn laakiinse waxa uu sheegay inuu dhisi doono waxa uu ku tilmaamay aqlabiyad ballaadhan oo u ololeysa madax banaanida waxaanu sheegay isagiiyo labadii dumar ahaa ee la tartamayeyba inay scotland shan sannadood gudaheed ay ku noqon doonto waddan madax bannaan waxaanu sheegay inuunu noqonayn inuu wasiirka koowaade uu noqon doono xubinta firfircood ee koowaad ee u ololeysa goonigo-a scotland wax yar kadib markii doorashada ay soo gebagabowday ayaa hogaamiyaha cusub ee s m b waxa uu yidhi inaan idinsoo hor istaago anigoo hogaaminaya s m b waxay idareensiinaysaa inaan ahay ninka dunida ugu nasiibka badan xisbi aan ku soo biiray ku dhowaad labaatan sano oo aan aad u jecelahay hogaamiyaha cusub ee xisbiga s m b ayaa la kulmi doona caqabado dhowr ah marka uu si rasmi a ula wareega xilka waxyaabaha muhiimka ah ee horyaalla ee mudnaanta leh waxaa ka mid ah in uu la yimaado qorshe cad oo ku aadan madax bannaanida scotland ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay qorsheynayso wejiga labaad ee guluf lagu qaado al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gulufkan ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka sidoo kale waxay mas-uuliyiinta dowladdu xaqiijiyeen in wadamada xuduudda la leh soomaaliya ee safka hore ay ciidamo usoo dirayaan saacida kuwa dowladda soomaaliya haddaba sidee ayuu u socdaa qorshaha howlgalkan su-aashaasi ayuu haaruun macruuf weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalulsh wallaahi howlgalkii horeeto xamaasad ayuu lahaa dadka soomaaliyadoo dhanna waadan wada daneynaya waana ku wada juriye hadda kan waxay u muuqataa dowladda keliya inuu ku jirto ka warqabka dadka iyo una uu aada u liito iyo markii hore de xildhibaanada dhanaa ku jiray odayaasha qabailkaa ku jiray ganacsatada ku jirtay social society ku jirtay diaspora ku jirtay wax oo aad loo danaynaayo oo dal iyo dibadba lagu jiro ayuu ahaa kan marka xoogaa little bit hoos dhac weyn ayaa ku yimaaday buunbuunintiisii iyo kawarqabkii dadka soomaaliyada dibadda jooga iyo kuwa muqdisho jooga ay ka warqabeen aad uu hooseeya ka qaybgalka qabaa'ilku waa hooseeya wixii wax hadda dowladda loogu sameey ayuu eg tahay faktorka ugu weyn ee dagaalkan guushiisa keenana wuxuu ahaa in shacabka iyo shabaab layska hor keeno dagaalka marka maalintii dowladda liidka ay qaadanaysana dib u dhacyo iyo jabaa ka yimaada maalinta dadka uu hogaaminayana horumar iyo guulaa ka yimaada marka waxaa u malaysaa componentigii la hor dhigi lahaa aa la daba dhigooya ama ahmiyaddii la rabay in la siiyo qabaa'ilka iyo deegaanada iyo stateska la siiya ayaa lahoos dhigoyaa waxaa kor loo qaadayaa ii sheegeen tii ciidanka sida muuqatana horumar weyn waa laga gaari laya marka waxay kula tahay beelaha iyo dadka deegaanku sidii hore inaysan uga qayb qaadan doonin howlgalkan
shabeellada dhexe ka baxay oo hiiraan ka baxay deegaanadii dadka deegaanada oo la gaaray oo galmudug sidii lahabay ugama qayb qaadanaan inay diidan yihiin maahanan malaha abaabulka iyo dhiirigelinta iyo culayska ay dowladdu saarayso dadka ama gacanta la siina ayaa hoos u dhacday waa garta marka lahaanshaha dadka deegaanka ee hawsha socota waa muhiim saasaad leedahay waa muhiim meeshan horta askartan waa joogi jirtay diyuuradahana waa joogi jireen danab waa joogi jirtay gorgor waa joogi jirtay wax walba waa joogi jireen waxa soo kordhay waa doorka dadka askartuna keligeed ma guulaysan karto dadkuna keligeed ma guursan ma guulaysan karaan waxa soo baxay marka la wada socdo ayaa la guulaysanayaa meesha marka waxaa timid wax laleeyahay isla isla jaanqaad oo dadweynihii deegaanka beeshii caalamka oo ka soo qabo supportiga turkida kana amerikaanka iyo kuwo kaleeto fara badan iyo ciidankii dowladda isla jaan qaaday haddii one component maqan tahana inta kale ma guulaysan karto ka waran baaqan loo jeediyey waddamada deriska inay ciidamo soo diraan iyaguna ay aqbaleen sida ay dowladdu sheegtay siaad u aragtaa ciidamadaas wadamada deriska laha soomaaliya xuduudda laleh qof kastoo dhagax nagula tuura al-shabaab annaga waa soo dhaweynaynaa dagaalka shabaab waa terrorism wa waa tareed caalami ah waa khatar caalami ah waa khatar rijinka ah oo oo gobolka ah waa khatar soomaaliya ah bacdamaa uusan noo qaas ahayn oo khatarta uu nagu haayo annaga shabaab ka badan uu ku haayo dowladaha deriska ee caalamkaaba in gacanna laka siiyo oo nakala qayb qaato oo nalaka cirjar waa soo dhaweynaynaa kaasi wuxuu ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambalul shee uu waramayey haaruun macruuf dhinaca kalena waxaan la xiriirnay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur si aan wax uga weydiinno dhaliilaha uu taliyihii hore ee nabad sugiddu u jeediyey diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada militari khadka telefoonka ee muqdisho ayaan wasiirka kula xiriiray waxa aan na weydiiyey marka hore howlgallada militari iyo qorshaha dowladda maxamed sheekh maadsan tahay annaga obeeshanadii daacadaha ugama sheekeyno guud ahaan dalka waxaa ka socda amniga xoreen oo isaga dulqaadayo dulmiga khawaarista dalka meelo kala duwan ayuu ka socda oo ay ugu horeyso hirshabeelle iyo galmudug meelaha qaarkood diyaargari waa ka socda jubbalandna way ka soctaa maaragta dib xoreyntu marka shaqadii dee soo bilaabatay bilo ka hor ayaa weli socoto marka meel gaar ah oo hadda meeladaa hadda dagaal ka qaadaynaa iyo meeladaa dagaal ka qaadaynaa aan ku dhahayna ma jirto laakiin qoreentii khawaarijii si fiican ku socotaa wasiir horumar badan ayaad ka samayseen gobollada qaar sida galmudug iyo hirshabeelle gobollada sida koonfur galbeed iyo jubbaland iyadoo maxaa qorshahoodu yahay oo al-shabaab inta badan deegaano badan ay ka haysato qorshuhu sidaan kuu sheegayba dalka guud ahaan madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in maaragta khawaarij dalka laga fureeyo annagoo fulideynaa aragtidaas iyo waajibaadkaas ayay maaragta annaga iyo shacabka soomaaliyeed oo iskaashanayna ayaa gulifka dagaal lagu qaaday khawaarijtu deegaano badan iyo tuulooyin badan iyo degmooyin badan ayaa laga xoreeyey midaxoreentaasna weli way socotaa ilaa ay ka dhammaato lama jeedin jirayno meesha la yidhaahdo aaradda aad hadda sheegtay oo koonfur galbeed iyo diyaargarowgu ka socdaa waqti bayna hadii ilaa yidhaahdo shacabka soomaaliyeed waxay dhibahooda ku farxaan ayaa laga maqli doonaa midabooyinkana waa ka socdaa diyaargarowgii iyo dagaalka intaba way ka socdaan iyadana haddii ilaa yidhaahdo waxyaaba badan oo wanaagsan ay shacabka soomaaliyeed degooda maqli doonaan laakiin waxaa maaragta aan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo inta boqo ka mid ah soomaali oo taariif joogto xabadda kama joogsan doonto haddii ilaa marka ciidamo dalalka safka hore waatay dhowaan ku kulmeen soomaaliya marka wax ciidamo dalalka safka hore ah oo idinkala qeybgelaya howlgallada soo socda ma jiraan dowladda soomaaliyeed cod allaala ciddii ugu kaalmeynaysa in khawaarij dalka laga saaro way kaashanaysaa cid walbana way nagala qeybgelaysaa oo aan u aragno in ay maaragtaa khawaarijta ay dalka nagala saarayaan garabna siinayaan shacabka soomaaliyeed ee ciidamada qalabka jira ee soomaaliya wasiir waxaa soo baxaya eedo ah in dowladdu aysan dadka deegaanka kala tashanaynin howlgallada socda oo aysan aysan ka qaybgelinaynin wadatashyada taasina ay dhaawici karto horumarkii horey loo gaaray oo kale in uu yimaado arrimaha eedeymahaas caynkaasi a maxaad ka leedahay horta dagaalkan waa dagaal shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda isa kaashanayaan waa run in guulaha la gaaray lagu gaaray in shacabka soomaaliyeed iyo dowladda iskaashigooda lagu gaaray isla masadkaas ayaana gobolada oo dhanna ka socda haddana kii unbaan anaga ku raajoognaa deegaan walba oo la xureynayana dadkiisa ay kusayso maaragta waa kala tashanaa waa ka tala gelinaa waxlida shacabkay kuseeyaan waxla dowladda iyo qorshadeeda dagaalay kuseeyaan qofka qolo walba iyo cid walba inta ka tuseyso way ka qayb qaadataa waana laga tala geliyaa waxaan aaminsanahay idinkana maaragta shacabka soomaaliyeed intooda badan rabitaankooda iyo iyo iyo maaragta ayaa lagu guulaystay haddana waxaan rajaynaynaa inta harsan tahay oo khawaarij ay ka harsan tahay in shacabka soomaaliyeed in laiska dulqaado ay u istaagaan hadda ka horna kaaga fiicanay maaragta naqsiyeen hilibkaasi iiraan iyo iyo ka dhacay maxaa lihi jiray shabeelada nabadbaxe iyo iyo iyo galguduud iyo midugba haddana waxaan rajaynaynaa in inta harsan ay naala qayb qaataan ay naala dhamaystiraan waan aaminsanahay guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel walbay joogo nin maanta hadda khawaarijin ay u joogto deegaankiisa raba ma jiro waxaan aaminsanahay inay ka wada qayb qaadan doonaan dowladdana mar walba kaalmadooda ay ka lanqaado in shacabka soomaaliyeed ay siinayso ciddii jihaadka aad ka qayb qaadanayso diyaaray la tahay waana wadi doontaa haddii ilaayahay marka ma waxaad leedahay ciidamada dee dadka deegaanka odayaashooda howlgallada sidii hore idinkala qayb galay oo kale waad wargeliseen in howlgal uu soo socdo waadna ka qayb gelinaysaan wadatashyada socda ee howlgallada soo socda hahaha taas waa de waaba waajiba anaga anaga cirka kama howlgalayno deegaano dadku nool yihiin shacab soomaaliyeed ay joogaan qabaa'ilo ay degan yihiin qabaa'iladu ay horeysan yihiin ayaan ka howlgalnaa dhammaan deegaanadaasi aan ka howlgalno shaqooyinkii loogu talagalay in shacabka ay nagala qabtaan iyo waajibaadka sida ay maaragta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waajibaadka ay haystaan ayay kala qayb qaadanayaan marka taas hade waaba waaba shaqada koowaad oo aan qabano oo ugu muhiimsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dowladda guud ahaan ay qabatayba ka mid tahay in dadka deegaanka oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada maaragta himaadiinka odayaasha dhaqanka iyo maaragta dhammaan cid allaale intii maaragta ka qayb qaadan karto inay gulubkaasi khawaarijta looga saarayo dalka la kaashado lana lana wargeliyo badankeedana inay wargelin noogama baahan ayagaa inta loo yeerto kaalmo la weydiiyo la yidhaahdo dagaalkaasaan ku jirnaa aagaasaan rabnaa inaan maaragta khawaarijta aan ka aadnay inaan ugu kaalmaysaanan rabnaa marka shacabka iyadaaba diyaar u ah habeenka maalin soo taagan kana shaqaynayo in khawaarij dalka laga saaro annagana haddii ilaah yidhaahdo waajibaadka iyo qorshaha dagaalo annaga leenahay qaybteenu markaan diyaarin waa wargeliya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo khadka telefoonka igu waramayey weli wararka muqdisho ayaanu ku guda jirnaaye taliyaha ciidanka booliiska ayaa maanta sheegay in ciidanka laga saari doono askarigii lagu helo inuu isticmaalo maandooriye warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sarreeye guuta sulub axmed firin ayaa maanta kormeeray ciidan tababar cusboonaysiina ugu jiray akademiyada booliiska ee jenaraal kaahiye taliyaha oo dugsiga sare ee booliiska ka jeediyey khudbad ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday muuqaal toddobaadkan ku baahaya baraha bulshada kaasoo muujinaya askari ka tirsan ciidamada booliiska oo handadaad u geysanaya muwaadin soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska soobe waxaa loo tilmaamin weyso meeshaa la isticmaala waa wada isticmaashaa nin dharka ciidanka booliiska wata oo booliisa oo qof shacaba xabad qori ku taagayo xabad kurinay waa arkaysa soo maa waxaynu dhahaynaa muwaadinka lagu sameynayay askariga ciidanka booliiska dharka ciidanka booliiska ku labisnaa uu farkaa kula dhaqmay maxaa waajibka lagu ah inay ku samayso muwaadinkiina waxaan siinaynaa taaligelin ninkii saas sameeyey muuqaalka askarinimada ciidanka booliiska lahaa tallaabaynu ka qaadnay taliya sulub ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska laga ruqsayn doono askari kasta oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan waxaan rabnaa dib u cusboonaysiin akhlaaqda maandooriyaha iyo wax kasta oo xun oo bulshada ka xun bulshada dhexdeeda ka xun qofka muwaadinkaa naftiisana u xun innaga shaqada ku jirnana inoo xun inaynu iskaga tagno intaan u baahannahay intaas wey waxaad ogtihiin inta hadda aada ku jirteen xeradan aad ku jirteen tababarka aad ku jirteen ee waxbarashadan aad qaadanayseen waxa ka dhacaya magaalada waad la socotaan waxaan la dagaalamaynaa maandooriye ood og tihiin dhibta uu ku hayo dadkeenna iyo dalkeenna waxaan go'aansannay inaan ka suulinno ciidanka dhexdiisa kow xubin kasta oo ciidanka booliiska ka tirsan oo isticmaasha maandooriye loo cudooni ha ahaado inayna ciidanka booliiska ayna ka mid ahaanin oo bannaanka ooga saaraan iyo talis ku go'aansaday waxaa kale oo aan go'aansannay cid kasta oo waxaa ku lug leh oo isticmaasha ka faa'iidaysatoo gadda beerta dibadda ka keenta tallaabo waafaqsan sharciga inaan ka qaadno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee cawiyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radiyoga xeryaha dhadhaab barnaamijkan oo si toosa aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhegaystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay naga dhegaysan karaan idaacadda efmka ee v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjada efmka ee hal eber todoba dhibic lix meegahartis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan saddexdii bil ee tagtay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti abaaraha ka soo barakacay kuwaas oo qaarkood diiwaangelin ay u samaysay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n g r haddaba xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin iyo muhiimadda diiwaangelintaasi ay u leedahay ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan ka marrayna xubintii shakhsiga oo isbuucan aan ku marti qaadnay oo muliso ka howlgashay isbitaalka xagardheer ah oo aan ka waraysan doono dhibaatada haweenka uu ku leeyahay gudniinka fircooniga waxaa kaloo qayb ka ah nin muruqmaal ah oo in ka badan afar iyo toban saacadood ku shaqeeya oo lacag u dhiganta saddex doolar si uu qoyskiisa u caawiyo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas waxaana ku bilaaban doonaa tan iyo bilowgii bishii labayo tobanaad ee sanadkii tegey waxaa xeryaha soo galay boqolaal qoys oo ka soo barakacay deegaanada jubbooyinka kuwaas oo badankood abaartu ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen qaxootigan oo naflacaari ah ayaa xeryaha u soo galay si ay u helaan caawinta ama gargaarka ay bixiyaan haydaha samafalka ee ka howgala xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari haddaba qoysaskan oo inta badan taageeradii ay u baahnaayeen aan ka helin hay-adaha samafalka ayaa dulsaar ku ah qaxooti kale oo uga soo horreeyay xeryaha oy qaarkood yihiin eelo wadaag amaba aqoon wadaag goobta ugu badan ee qaxootigan hoyga u ah waa buulabakti oo ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab haddaba si aan u ogaano xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin waxaan barnaamijka toddobaadkan ku casuumnay isaaq guliya faarax oo ah agaasimo waaxeed horjoogo u ah qaxootigaasi ka soo barakacay abaaraha isaaq ayaan ugu horreyn barnaamijka ku soo dhoweyn doonaa okay cabdisalaano waad mahadsan tahay anigu magacayga waxaa layidhaha isaaq guliya faarax ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley gaar ahaan sekshinka kay layidhaahda boolabakti ayaan ku noolahay marka sidaad ii su-aashay laga bilaabo bishii disembar sanadka laba iyo labaatanka ayay soo bilowdeen barakacyaasha dad kale oo baahanayaal ah oo horey ilaa iyo dhowr sannadood baahana qaxootiga u dhex joogayna waa jireen laakiin xooggooda iyo qulqulkooda wuxuu soo bilowday bishii disembar adii kala baraheeda marka ilaa ayaan taas iyo ilaa iyo hadda inta ka dhexayso barakacyaashii way socdaan waa tahay dadkan barakaca ah ee soo gaaraya deegaankan aada horjoogaha ka tahay halkey bay u badan yihiin deegaanada ay ka soo barakaceen dadkaas qaxootiga imanaya waxay u badan yihiin soomaaliyay u badan yihiin waxay ka kala imanayaan dhoobley ilaa iyo afmadow ilaa kismaayo ilaa meesha layidhaahdo gosha gobolka jubbada dhexe sida koban waxaa la dhihi jiray gaduudey ilaa jilib ilaa bu'aale ilaa iyo baay meesha la yidhahdo baydhabo ilaa saakow ilaa baar dheere meel aynan ka imaanayn ma jir ilaa geda xataa waa ka socdaan waayahay in toddobaadkan unj r xafiiska arrimaha qaxootiga wuxuu sameynayay diiwaangelin loo sameynayo dadkan dhowaan soo galay xeryaha bal waxaad ka warantaa baahidooda iyo dabcan muhiimadda uu leeyahay diiwaangeliskan ay u sameynayso un j r
diiwaangelinta u n c r ay u samaynayso waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah dadka barakacayaasha ah dad badan oo xataa xamar ka imaaday baa jira waxay muhiim ugu tahay ninka asagoo aan la diiwaangelinin wax qaxootiga nolol aho uu ku leeyahay ma jirto haddii la diiwaan geliyo wuxuu helayaa nolol buu helayaa wuxuu raashin buu helayaa biyuu helayaa daryeel buu helayaa marka waa la aqoonsanayaa qof qaxootiga inuu yahay ayaa loo aqoonsanaya markaa kabacdi wixii tasiilaadoo u baahan yahayna markaa kabacdi hay-adda u qabanaysaa
waa tahay n talada aad qaabisheen ama boonada la siiyey ma idin diiwaan gashan tahay
kolley dadku aad iyo aad bay u fara badan yihiin hay-adda unc r way diiwaan gelisaa annagana waan diiwaan gelinaa waan u gudbinaa kolley way qoran yihiin dadkaas inta tiradooda ay la eg yihiin waa diiwaan gashan yihiin unc r bayna u sugan tahay iyo dowladda kenya d r hay-adda layihahdo ayay u sugan yihiin ayaga un baan annagu wixii aan qorna u gudbinaa waa tahay tan iyo markay yimaadeen xeryaha adeegii samafalka ma heleen oo dadkan caawin mana la soo gaaray haa waa macnaha waxaa weye mataqaanaa way ku yartahay ma ogiyo eber ma aha musqulo waxbay ka heleen biyo waxbay ka heleen haddii a layidhahdo adeeg baca waxaa bixisay hay-adda layidhaahdo msf baa baco badan bixisay haddii a layidhaahdo biyaha waxay ku cabeeyaan keer waxbay bixisay haddii biswan waxbay bixisay adi waa un ku yaryihiin ma ogii waxaawey eber ma ah laakiin sidii loo baahnaa waxa xaqabtir a layidhahdo wax xaqabtir layidhahdo oo isku dhan weli ma ay helin way u baahan yihiin weli gacanqabasho iyo wax ku tar waa u baahan yihin qaxootiga dhinaca kale biyo la-aanta ka jirta goobahan ee qaxootiga ay ku nool yihiin eexliyada qaar waxaa ka dhaca shaqaaqooyin ka dhasha muranka ku aadan helitaanka biyaha taas oo culays badan ku yeelata hogaamiyayaasha xeryaha haddaba isaaq guliye ayaan weydiiyey saamaynta ay ku leedahay maaraynta qaxootigan iyo heerka uu gaarsiisan yahay adeegyaday helaan gaar ahaan biyaha
biyuhu saad u og tahay baarlada abaaraha ka jira biyahu waa iska yaryihiin marmarka qaarkood waa iska yaraan karaan sababtoo ah bulshadii oo badan iyo mataqaanaa dadkii oo mataqaanaa ayagana yani baahidoodii ay fara badan tahay mataqaanaa waxaa weye dadku haddee isku mid ma aha waxaa waaye mataqaanaa ilmo iyo waxyaalaha iyo bilcaan iyo carruur iyo makas inay isku fara dhaafaan baa laga yaabaa sababtoo eh maxaa yeele haddii meesha markaa ayada ilmihii iyo bilcaantii isku fara dhaafaan dadku waxaa weye soomaaliya waa taqaanaa waxaa weye mataqaa meesha balaaya ka dhalanayso horta balaayada arrimahaasaa kiciyey haddii hadda maanta biyuhu ay yani laga qabla'yahay horta dhibka muu imaadeen mida kale arlada oo nadaafadii iyo wax walba waxaa wey in laga shaqeeya ayay u baahan tahay biyo la-aanna haddee wax laga shaqayn karaba maba jiraan marka insha allahu tacaalaa hay-adahana way dadaalayaan intii tabartooda ah laakiinse waxaan soo jeedinayaa si aynu dhibaato bulshada dhexdeeda oga dhicin in hay-aduhu ay ku dadaalaan sidii dadka mataqaana biyo loo gaarsiin lahaa waa tahay arrinta nadaafad darada aad ka dhawaajisay baahideeda bal ka waran
aad iyo aad aad iyo aad sababtoo eh dadku wuu soo batay sidaa agoodeed ayagoo masquul ku filan aynan haysanin dadku waad ogtahay buushley waaye markay sida buushley yihiin ilmaha haddii uusan mataqaanaa masquul u dhow uusan jirin waxaway bannaankaasu iskaga saxroonaya markay sidaa tahay haddii saxrar bannaanka ilmihii uu ku saxrooho haddii la qaado masquul lagu rido ayaa u baahan yahay saxradii lagu riday u baahan tahay haddaynan jirin maxaa lagu samayn bannaanka waa in taqsigii iyo wax walbaba uu halkaa bannaanka uu ku fuulo markii dambena uu dadka u gudbo weelashii iyo iyo mataqaana hoygiiba uu taqsigii isticmaalo marka meesha ayada waxaa ka imaan kara caafimaad daraa ka imaanaysa marka sidaa awadeed haddii musqulo loo heli karo dadku musqulo loo sameeyo ma ahee haddii dib u dejin loo samaynayo uun dhagaxley laga qaadayo ifaa la geyn baa laleeyahay la geynayo si deg dega in hay-adaha wax uga qabtaan oo dadka ay meeshaa u geeyaan sidaa unbaa mataqaanaa xoogaa nafisa lagu heli karaa ugu dambayntii fariinta ugu dambayso aad jeedinaysa maxay tahay maadaama aad tahay qofkii horjooga uu ahaa oo dhibkii dhex taagan waxaan soo jeedinayaa ummadda meesha ku nool ee imaqlayso ee soomaalida ah ee soo barakacday intii horey u deganayd iyo inta gadaal ka timidba horta waa inay xishmad iyo nabadgelyo waa inay muujiyaan waa qodobka koowaad qodobka labaad wixii yar oy helaan oo biyo ah inay qaybsadaanoo si nidaam ah ay ku qaybsadaan isku dagaalin ayagii baaba barakac oo rafaadsane dagaal dhib buu keenaa ma ogii dheef ma keeno waa midda haddaba ka keentay waddankoodii iyo meeshii ay ku noolaayeen ka keentay laakiin haddii meesha ay imaadeen ay dagaal ka kiciyaan meeshay ka imaadeen dagaal oga imaadeen dhibaatay leh marka waxaan ku boorinayaa in nabadgelyada lagu dadaalo wax alla wixii yaroo haystaanna ay qaybsadaan ayaan farayaa midda kale hay-adaha caalamka waxaan ku boorinayaa way dadaalayaan laakiin waxaan rabaa in ay kormeer ku sameeyaan dadka barakacayaashaa sida ay wax u helayaan inay kormeer ku sameeyaan oo dadkaas wixii loo qaban karo loo qabto yaan farayaa hay-adaha caalamka
aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa isaaq gulihi faarax oo ah in hogaamiye waaxid ka warbixinayey qaxootigii u dambeeyey ee soo gaaray xeryaha ladhaab ee gobolka waqooyi bari aad baad umahadsantahay wakhtiga ay qaalibanka ka mad celinaa aad buu umahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa isaaq gulihi faarax oo ah agaasimo waaxeed ka tirsan maamulka xalada dhagaxley oo ka warbixinayay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigii dhowaan soo gaaray xeryaha ladhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse aan idinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdilaahi jaame axmed deere oo istuudiyaha igula sugan si oo barnaamijka nagu soo tebiyo qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay faadimo siidu yuusuf oo ah umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xerada xagardheer waxaad waraysigan uga bogan doontaan dhibaatada uu gudniinka fircooniga ah u geysto hooyada gaar ahaan dhinaca dhalmada iyo inta ay hooyadu ku jirto xilliga umusha waxaad kale oo maqli doontaan nin muruqmaal ah oo afar iyo toban saacadood ku shaqeeya lacag dhan saddex doolar si uu u caawiyo qoyskiisa oo ku nool xerada qaxootiga ee xagardheer aan ku bilaabay dhegaystayaal faadumo siidow yuusuf waa umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xagardheer waxay muddo dheer ku soo jirtay shaqada caafimaadka gaar ahaan dhinaca umulisanimada iyo daryeelka hooyooyinka xilliga umusha faadimo waxaan ka waraystay saameynta uu falka gurcan ee gudniinka fircooniga ay ku leeyahay habsami u umulka hooyada iyo dhibaatada ay umuliso ahaan ka marto gabdhaha uu ku dhacay falka gudniinka ahi dhibaatada gudniinka fircooniga gabdhaha uu u geysto aad iyo aad dhibaato weyn waaye gabadha marka la gudo dhib ayay la kulmaysaa ayadoo hilibkii laga jaray ayadoo wixii la toltolay ayadoo dhibaato dhiigbax ku dhacay ayadoo kaadida awoodi waysay ayadoo dhibaato weyn ku dhacday haddana raysashadeedii ay qaadata bil ama laba bil dabcaan ayadoo kasoo kacday haddana markay raysata kadib haddana guurkii arooskii hadda iyo kow ninkii rafaad ayuu ka marayaa kaadida way ku dhegaysaa caadidii way ku dhegaysaa hadday uur qaado dhaliinkii marka la gaaro oo miiskii la saaro meeshiioo yaraatay meeshii cunugii au soo mareynin oo haddana jariin kale inta la gelinaayo dhib weyn ayay kala kulmaysaa waxaa kale oo jira xanuunkan isufuranka oo ku badan wadamadan ku yaala afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay ma ka mid yahay waxyaabaha isufuranka sababa gudniinka fircoonigaah gudniinka fircooniga isku furanka waa ka mid yahay gabadhii meesha ma kasoo baxay cunugiina waa ka tanween yahay meeshiina waa la jaray oo intii uu ilaahay ugu talagalay maahane qayb baa ka maqan meeshii qayb ay ka maqan tahay dhulkii la isku tolay dhulkii waa yaraaday cunug waa kasoo baxa markuu yiraa wixii oo dhan waa isku furmaayeen marka dhibka waxa keenaya wax kulli waxaa ka mid eh gudniinka fircooniga dhibkiisa gudniinka fircooniga ahi ma sii kala baxbaxaa oo ma leeyahay qaybo laga yaabo in qaybtood sahlan tahay mase dhammaantii waa hal nooc oo laisla yaqaano oo dhibaatadiisu ay aada u badan tahay sida aad sheegtay haa gudniinka fircooniga horta waa kala baxaa midna waa sahlan yahay midna waaba horta kansal waaye mid waxaa jirto faruurihii iyo wixii oo dhan labada qoday oo meeshii dahaarkii daboolmi lahaa oo quruxda ahaa kulli wixii la jaray ee dhibaato keenay ee jirkii dhan eber laga siiyo meeshii isku soo qadwadatay oo yaraatay oo dhib lagala kulmaayo mid kaleentana waa jirtaa iyadana xakarig taasaa sahlanbo waxyaaladu waa kala yaryihiin midda farwaryaha laga jaray oo wixii oo dhan eber laga siiyey oo dhulkii dhan la qoday oo wixii la isku yareeyey taasaa ugu dhib badan midda kaleente dhib mala kulmaysa laakiin waxaa ugu daran midaan kaleente oo wixii oo dhan laga jarjaray oo wixii dhan lasoo yareeyey oo dhib iyo dhibaato iyo cariiri ku jirto kadeed ku jirto oo caalidi kasoo bixi la oo ninkii la kulmi la oo cunugii baa kasoo baxa hadii layira rafaad dhibaata loola kulmaayo taasaa u daran kumulis ahaan marka ay kugu timaado gabadh foolanaysa aadna ogaato inay ku dhacay gudniinka fircooniga ah maxaa dareentaa wallaahi waxaan dareemaa marka hore kowdii hore la wiisataynay wiisatada horebo ma fiirin kartid aniga waxaan dareemaa in gabadhan dhib iyo dhibaato ay ku jirto isla markaasna ay u baahan tahay in la caawiyo si cunugaas oo si nidaamsan ugu soo baxo idin waxyaale ay ku gaarin in laga taxadiro waxaa jira haween marka ay dhalayaan inta badan qalliin lagu dhaliyo oo si caadi oo dabiici aan u dhali karin ma odhan karnaa haweenkaas waxay u badan yihiin kuwa uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah hadda qaliinka waxaa keeni kara ciladaa keeni karta koodheh gudniinka fircooniga inkastoo sababayo laakiin ciladaa keeni karta qaliinka waxaa keeni kara iyadoo gabadhii kasoo hormarto ibidii kasoo hormarto oy dilacdo dhiigbax keento teeda kaleenta iyadoo miskaheeda ay yaryihiin oo miskaheeda micnaha ay kasoo bixi karin cunuga iyo haddii uu ku dhaco maxaa la dhahay barashan uu ku dhacana waa lagu kala badbaadiyaa qaliinka sababaa keento gudniinka fircooniga inkastoo asana uu ka marneen oo dhibkaas keeni karo kafkii oo yaraaday uu keeni kara qaliin laakiin waxaa u badan ciladaha waxaa u badan dhiikarkaas iyo waxaa u badan in maxaa la dhahay qoftaade ibidi kasoo hormarto ay dhiig bax samayso dhiig beerdarayso iyo kafkii oo yaraado oo kasoo bixi waaya cunuga iyo cunugii oo koro taasaa keeni karto kaamulis ahaan hawl intee leeg iyo dhibaato intee leeg ayaad ka martaa gabadha dhalaysa ama umulaysa oo markii hore kusoo dhacay gudniinka fircooniga ah wallaahi dhib weynaan ka maraa asoo cunugii meesha uu soo baxaynin oo cunugii hadduu yaryahay hataa meeshii cariir dhulkii ilaan dhulkii waa qodan yahay oo waxbaa ka maqan daboolkiyaa ka maqan oo waxaan ku leeyahay wixigii dhan waa lasoo yareeyey dhulkii oo lasoo yareeyey marka la jaro kadib cunug oo soo baxa haddana toliin xanuun kaleentaa gabadheedana u imaana ilaa meeshii dhulkii aad jartay haddana inaad isku keenta waa sababto meesha oo dhaabacii gaar dhiigna way berdareyne meeshii waa kala taala dhibka sidaad muudeyn kartid waa inaad toshaa haddana meeshii toliin kow hadda iyo kow aad toshaa ayadana eedana kusii silcdaa umashiya kusii silci haddana sababta dhulkii oo dhul wax ka maqan yahay hilib ka maqan yahay hilib intaa u jarta inta saarta oo ku tushid macquul ma aha hilibaa ka maqan meesha marka waa inaad meeshii jartaa haddana aad isku toshaa kadib gabadhii dhaawac waa kusii dhacay dan oo kaleenta dhaawac kale kusii dhacay dhulkii jartay ilaa haddana sii tolay dhaawac kaleenta dan uma shid dhaawacee lasii kulmey farqiga u dhexeeya gabadha uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah iyo gabadha aanu ku dhicin marka ay timaado dhinaca umulka muxuu yahay umash markay noqoto gabadha aan fircooniga loo gudin ee sunaysan cunugeeda hadduu toosan yahay uu kasoo baxo jariin badan ma galayso si tartiib sisaani eh aa loo waxaynaa marka umashana ma ku dhibaatoonayso taas dhibkeeda waa yaryahay laakiin waxaa dhib badan midaan fircooniga sida aad sheegtay dhibaatooyin dhinacyo badan leh ayaa lagala kulmaa gudniinka fircooniga ah wadankan kiyana gudniinka fircooniga waa faldambiyeed xeryaha dhadhaab oo aan ku noolnahay oo ka mida wadanka kenya ma ka jiraa gudniinka fircooniga ah wallaahi boqolkiiba soddon waa laga helaa haddii loo dad jaahiliin ahaa jooga oo war maqlaynin oo diinta ka warqabin oo wacdiyada ka warqabin oo tooda leh annaga waa nool soo yeelay mudulgubta mudulgubta kama nahe annagana waa yeelaynaa ma yeelaynay leeyihin dad madax adag waa la helaa gudniinka fircooniga inkastoo badiba uu suulay laakiin boqolkiiba soddon waxaan dhihi lahaa inuu wiili ku jiro koomulis ahaan taladaada maxay kula tahay in lagu joojin karo ama looga hortegi karo ficilkan dhibka badan ee gudniinka fircooniga wallaahi ani tala ahaan waxaan soo jeedi lahay gudniinkan fircooniga waxaa lagu joojin karaa in raadiha laga deeyo maxaa la sameeya maxaa la dhaha wacdi- wacyigelin qolo waxaa jirta i r c oo balog wareega ah qoladaas hataa ay warbixin meel kastaba laga warbixiyo oo malisooyinka loo sheego si gudniinka fircooniga uu ka waxeysmo wacyigelin mooygi wax kaloo laaga waxeysmi kara ma laha iyadoo wacyigelinta aad sheegtay la sameeyey haddana aad leedahay ha la sameeyo weli wuu sii socdaa gudniinka fircooniga ah haween baa sameynaya gabdho dhalay oo iyaga laftooda gabdho haysta laga yaaba inay kuwooda aanay ku samaynin laakiin kuwa dadka ay ku sameeyaan haweenka maxaad kula tali lahay haweenkaas waxaan kula tali lahaa inay ka waantoobaan wacdiyada ay dhegaystaan hadallada ay dhegaystaan ka diiniya ahaanna ma roona adduunkana uma roona qiyaamana uma roona wallaahi waxaa laleeyahay wadaadda aan wacdigiisa aan maqlin maamada haddii ay gabadhaas qaybtii loogu talagalay ay ka jirto in loo qisaaso aa xaq eh oo qaybteeda kalenta laga gooyo saas wadaadahayna waa arkay marka waxaan dhihi lahaa aniga maamooyinka ha iska dheefaano Een, maxaa la dhahay gudniinkan fircooniga dhib iyo dhibaato way u jeedaan ayaga naftarkooda way u jeedaan ee wax waa madax adeegnimo iyo qofoo ilahay meel watan mala karaaye biniaadan waaye biniaadankan waa wadax- waa madax kakan yahay waxaan kula talinayaa faldambiyeedkan aakhiri iyo adduunya uma fiicna adduunkana dhibay ku maraayiin qiyaamana waa ugu daran tahay oo waa loola xisaabtamaa inay iska daayaan ayaa maamooyin kula tali lahay geesta kale dhegaystayaal cabdulaahi cabdiraxmaan cali waa shan iyo afartan jir shaqaale ka ah maqaaxi lagu iibiyo cabitaanada iyo cunooyinka fudud wuxuu shaqeeyaa afar iyo toban saacadood oo xiriira maalin walba wuxuuna mushaahar ahaan u qaataa lacag dhan saddex boqol iyo konton shilinka kenya ah oo u dhiganta saddex doolar maalintiiba cabdulaahi waa xaasle haysta saddex caruura waxaa ku qasbay inuu qabto shaqada adag waa si uu u daryeelo qoyskiisa iyo weliba hooyadii oo waayeelah wuxuu ka hadlayaa shaqada adeeg ee uu qabto iyo sida aan duruufta uga maaransiinaynin inuu qabto shaqada dhibka badan ee uu ku qaato dhaqaalaha aadka u yar dee meeshaana ka shaqeeyaa lixda waan soo galaa laba saac oo habeennimona waan ka baxaa marka een, dee shaqadan qabtana waa cuntada ayaan geegeeyaa dee haddaan darbi codla iska fadhiisto dee wax lagu imaanhaya ma jiraan haddee wa- hooyaa igu xariidha aabbaa igu xariira een, xaaska igu xariira ilmaha igu xariira haddee saasaa igu kallifaysa oo meel qaxooti haddee waa joogaa meel aan u fadhiista ma joogo hooyaa igu tiirsan aabbaa igu tiirsan walaalaa igu tiirsan haddee marka saasaan derbi codlaa u fadhiisan waaye dadka qaar aan hooyan karin baa jira qaar aan maanta wa- waxba heli karin baa jira hadda alxamdulilaah anugu dee intaas alxamdulilaah aad iyo aad baan ah, ilaahay ugu mahadnaqahayaa cabdulaahi waxa uu sheegay in inkasta uu shaqadaa ka qaato dhaqaale aada u yar uu misana farqi weyne u dhexeeyo isaga iyo qofka aan meelle u shaqo tegin farq weyn baa udhexeeya farq weyn baa u dhexeeya hadda qofkaa shan shilin meel kale kasoo geli mayso qofkaa shan shilin weyn meel kasoo geli mayso haddaanna alxamdulilah anuu xogaagaga wataan habeenkii meesha ka dheelmada noloshayda unkolba unkolba waxay ka tari kardhaa hadee wax weyna maahan laakiin habeenkaas hadee alxamdulilah habeenkaas ahay oo ilaahay mahadiis habeenkaas waa habeenkaas unkolba unkolba dabka waa shidanna hooy hadda waa qof iska waayeel ah cunto kale ma cuni kadho caanahaasaan un u gadaa alxamdulilah ayaan aad iyo aad boqolkiiba sagaashan waa ku faraxsanta inay inaan hadda isaan aan iska bedelno aad iyo aad baan u rajaynaynaa aad iyo aad baan u rajaynaynaa xagga nolosha
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab iyo toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan saalas oo barnaamijka ila daadihinaya aad baad u mahadsan tahay axmed deere dhegaystayaal haatana ku soo dhowaada dhegaysiga heesta toddobaadka ee barnaamijka
وأيام الغيث إلهي نقراي أن ودا سجي I'm kidding.